barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada halkani waa washingtonoo laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa washington waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrband iyo efamyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti koob iyo labaatanka bisha juulaay sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddana waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro wax ka barato xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa
waxaan anigu baranayaa oo aan ku jira koraska ama workshopka ah filmmakinka ama filin samaynta nuxurka tababarkan looga jeeda waxa weeyaan sidii dadka dhallinyarada imka soo kacaamaya ee doonaya inay qoraan af soomaaliga ama ay dhaxal reebaan ama luuqadooda si fiican u bartaan in laga saaro turxaan bixinta sida naxwaha in loo saxo in qofka uu qoraal qurux badan isagu curiyo
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah min haween jeclaaday hawliyo dhibaatiyo waymaayo hajime ano ku hanwaynbaad halgowlahaygoyso xubinta cayaaraha ayaan ayadana sidoo kale barnaamijka inta aan ku guda jirno aad ku maqli doontaane balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa wuxuu ku adkaystay jimcihii in beesha caalamka ay tahay inay sii giijiso cadaadiska ay saarayso kuuriyada waqooyi sababo la xiriira hubkeeda nukliyeerka cunaqabateen adag oo weliba la xoojiyo ayaa muhiim u ah hadafkeenna in la helo sidaasi ayuu u sheegay qaramada midoobey master bombeyo mar uu la hadlayay kadibna wariyaasha ayuu u sheegay markii uu kulan la qaatay xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york xubno ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobey haddii aanan la xoojin cunaqabateentan rajada laga qabi karo in laga dhigo meel ka caagan hubka nukliyeerka kuuriyada waqooyi weli waa mid aanan jirin bambeyo ayaa waxaa hadalkaasi ugu sheegay wariyaasha waxaana uu qabtay kulamo mid mid ah oo uu la qaatay dhigiisa dalka kuuriyada koonfureed iyo sidoo kaleto xogayaha guud ee qaramada midoobay
shirkadda facebook ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqday inay joojisay wada shaqayn kala dhexaysay crimson hexagon shirkadda fadhigeedu yahay magaalada boston ee dalkan maraykanka kana shaqaysa arrimaha iskuduwidda iyo falanqaynta xogaha war ka soo baxay facebook ayaa jimcihii lagu sheegay in shirkadda facebook ay hakisay wada shaqayntii kala dhexaysay shirkadaasi ilaa ay ka ogaanayaan sababaha ay ugu suura gashay in crimson hexagon ay ku ururisay kuna faafisay xogta adeegsadayaasha baraha facebook iyo instagram wargeeska wall street journal oo markii ugu horeysay daabacay warkani ayaa sheegay in mid ka mid ah macaamiisha shirikadani uu yahay urur n g o ah oo xiriir toos ah la leh dowladda ruushka facebook waxay sheegtay in crimson hexagon ay la shaqaynayso waaxaha dembi baarista islamarkaana aysan ilaa iyo imika jirin daliilo muujinaya in xogaha ku jira facebook iyo instagram aysan u adeegsan si khaldan
waa hagaag duhur wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa hargeysa noogu soo diyaariya waryahayaga barqad maxamuud kaariye
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta waxaa idinka imanaya toddobaadkan magaalada hargeysa bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa oo soo qaban qaabso xarunta dhaqanka ee hargeysa ayaa ka hor wakhtiyada xiliyadan oo kale uu sannad walba bilaabmaya waxaa la dhigtaa duruus iyo culum kala duwan oo la baro dhallinyar aada u tiro badan kuwaas oo sannad kasta lagu qabto xarunta dhaqanka ee hargeysa sanadkan waxaa lagu baranayaa culum kala duwan oo la xidhiidha qoraal curinta toolmoon ama qorista saxda ee af soomaaliga sawir qaadista iyo sidoo kale filim samaynta haddaba duruustani maxay uga dhigan yihiin ardayda iyo dhalinyartaba waa mawduuca ku saabsan barnaamijkeennu waxay nagala qeybgelayaa khadre maxamed axmed oo dhiganaysa ama baranaysa qoraal curunta tolmoon iyo sidoo kale axmed cusmaan axmed oo filim qaadista ama filim samaynta baranaya iyo yaasir axmed cabdilaahi oo isna baranaya qoraal curinta tolmoon ama sahabka ugu saxsan ee qoraalka loo sameeyo ama loo curiyo marka hore kusoo dhawaada barnaamijka aan ku bilaaba khadra waxaad iiga warantaa qoraal curinta tolmoon maxay ka dhiganta waa maxay macnaheedu walaal barkhado aad baad umahadsantahay ugu horeyn v o waan mahad celinayaa barkhad kaariya adigana waan ku mahad celinayaa waana sharaf runtii idaacadda aan muddo dhegeysan jirnay inaan maantana ka qayb qaadano mid kamida barnaamijyadeeda su-aashaada haddana noqdo walaalo nuxurka ta- tababarkan looga jeeda waxa weeyaan sidii dadka dhalinyarada imika soo kacaamaya ee doonaya inay qoraan af soomaaliga ama ay dhaxal reebaan ama luuqadooda si fiican u bartaan in laga saaro turxaan bixinta sida naxwaha in loo saxo in qofku uu qoraal qurux badan isagu curiyo marka waxay ku salaysan tahay wanaajinta af soomaaligeena si qof walba waxau baranaya dhegeystayaasha ugu sharxo in axmed cusmaan weydiiyo maxaad baranaysaa En, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu En, barkhad adiga iyo v o edaba aad baan idinka mahadnaqayaa waraysigan aada naga qaadeen En, waxaan anigu baranayaa en, oo aan en, ku jira kooraska ama workshopka ah filmmakinka ama filin samaynta En, runtii waxa weeye shay ku yar dalka ama en, mihnadan lagu shaqeeye filmmakinka ama in filimaanta lasoo saaro ayaa waxa ay ku yar tahay dalkeenna waa sababta en, aanay dad badani ama aanay masalan oo kale u xiiseyn dadku badanaa way jecel yihiin mihnadan aan imika anigu baranayo balse ma bartaan sababtoo ahna waxa weeye umay helin ama may helin en, qalab ama goob ay ku bartaan ilaahay mahadiina maanta waxa ah inaan anigu joogo xaruntii dhaqanka ee hargeysa si aan uga qayb galo en, tartanka no- en- en- en- traininka ama workshopka noocan oo kalea tababarka noocan oo kalea aniga oo ka imi magaalo kale burco ka imi si aan uga qayb galo waayahay macnaheedu waxa weeyaan ardayda baranaysa ee fursadan heshay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka somalilan aanu imaada yaasir axmed cabdilaahi yaasir tababarkaad baranaysaa waxa weeyaan habka qoraal curinta toolmoon ama saxsan ee af soomaaliya loo qori karo En, maxaad doonaysa aduu inaad noqoto marka hore Een, horta maniga een, fikir fikirkayga waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaan noqdo een, qoraa een, qoraa qoraa inaan noqon doonaya waxay iga caawinaysaa mihnadani inaan saxo qoraalkayga inaan saxo qoraalkayga oo aan u qoro sidii ugu toolmoonayd een, dabcan saasa isleeyahy inta badan marka waxbarasho lasoo hadal qaado dhalinyarna la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa fursado badan oo ay ku helaan iyadoon cidi lacag weydiineyn helaan macalimiin quman oo ah kuwii ugu saxsanaa En, waa fursado aada u yar khadre maxamed dhalinyarta maxay uga dhigantahay fursadaha noocani
wallaahi barkhada walaal su-aasha haddaan si fiican kaaga jawaabo dee aniga laftaydu haddii aan dib isugu noqdo ama tusaale ahaan soo qaato af soomaaligeena wax fiican baan ka aqaanaa runtii xarunta dhaqanka waan la shaqeeya qayb baan ka ahay haddana markii aan arkay fursaddan ay xarunta soo bandhigtay intaasoo macalimiina oo marka dib loo eego bulshada soomaaliyeed ah macalimiinta loo tuhmayo af soomaaliga inay xog dhaba ka hayaan inay hal mar soo ururiyeen oo ay isu keeneen oo ay tababar noocan oo kalea dadka dhallinyarada ah siinayaan anigaygii istuhmayey ayaa ay noqotay inaan fursadda ka faa'iidaysto dee waad qiyaasi karaysaa ilmo yar oo kale oo imika doonaya inuu galo majaalka na muhiimadda ay ule u yeelan karto maadaama anagii jaamacada kasoo baxnayba aan ogolaanay ama ay fursad qiimo badan noo tahay inaan hor fadhiisano macalimiinta En, waxaad tidhi macalimiin khibrad labaa yimid eh, meelo kala duwan ka yimid yaad ka xusi kartaa Een, walaala macalimiin badan oo runtii aniga ay imika sanadkan ii tahay inaan runtii hor fadhiisto ay sharaf ii tahay macalin siciid saalax baa ka mida macalin siciid xuseen baa ka mida waxaa ka mida maxamed bashiir intaasba dhammaantood waa qoraayo waa waa dad macalimiina oo weliba j- xilliga qaar ka mida ay soo taagnaayeen markii af soomaaliga la qorayey muddada intaan leegna ay safar kula soo jireen af soomaaliga oo maanta waxay kuu sheegi karayaan uu yahay wax miisaaman oo aada u qurux badan En, aanu imaada waayahay axmed cusmaan axmed waxaad tidhi filim samayntu waxa weeyaan waa cilmigaan imika baranayo xarunta dhaqankaan ka helay hore ma u taqaanay filimada ama masuugadeeda inaad samayso
En, runtii waxaan burco horta tusaa- waxaan ka imi magaalada burco sidaan sidaan uga qayb gala tababarkan waxaan ka shaqeeyaa ama aan aasaasnay oo aanu ka shaqayn jiro dee aan mas-uul ka ahay shirkad future brothers la yidhaahdo oo samaysa muuqaalada xayasiisyada iyo en, dhammaan muuqaalada runtii waxaan ka shaqaynayay majaalkan ama shaqada noocana ilaa shan sano ilaa lix sano ayaan ka shaqaynayay wax igu cusub maaha balse waxaa ii sharaf ama ii farxad noqotay in intaa nala soo wargeliyey layidhi waa inaad timaadaan oo aad kasoo qayb gashaan runtiina waxa weeye farxad bay noo tahay shaqada noocan oo kale inaanu bulshada u qabanno oo aanu weliba ku dadka ugu soo bandhigno nolosheenu ama qaab nolot- nolosheenu ama nabadda ama dalka si aynu dee
dad ajaaniba tusaalahaan oo kale cilmigan filim samaynta idin dhigaya qaarkood nigeria ka yimaadeen intii imikaa baranayseen walow bilaabmay uunu bilowgiisi yahay maxaad is leedahay muhiinadii aad hore u taqaanay maad ku shaqaynaysay waad ku kabaysaa oo ku kordhinaysaa eed usoo safartay ilaa barco
waxa weeye su-aal wacan runtii shaqada qof walbaaba hab ayuu u bartaa mid waxaweeye qof qof ka barta mid waa qof internet ka barta mid waxaweeye qof wixii ay ku ku dhasha dabeetana sii horumariya oo hiba u leh shaqadan ama hawshanaan iminka ama tababarkanaan halkan u imi waxay iisii istiyaadinaysaa ama iisii kordhinaysaa aragtidii ama muuqaalkii aan u lahaa ama musalahaanoo kale fikraddii aan ka haystay filin samaynta oo iisii ballaaranaysa si aan anigu hadhow bulshadaydii wax uga bedelo yaasir axmed waxaa tahay qof dhalinyar inta badanna dhalinyarta weliba markaan qiyaaso daadaadaas ahi waxa weeyaan dhalinyarta ku mashquulsha waxyaabo kale ama suudal iyo dhaqaaq iyo tahriib ama howlo kale oo inta badan waxaa kasoo noqda faa-iidayar tahay inaad qoraal noqoto iyo inaad habkan qoraal curinta tolmanta oo barkeeda timaado labadaba adiga maxaa kugu dhaliyay horta waxay igu dhaliya horta aad baan u jeclay inaan barnaamijyada noocan oo kalea ka qayb galo walow ay tahay markii igu horreysay aan ka qayb galo haddana waxaan jeclaa oo aan raadin jiray in sidan oo kale hab qoraaleedka muhiinadan toolmoon aan kala kulmo runtii aad baan ugu farxay maadaamay tahay meel xarunta dhaqanka meel meeshii aan ku xidhnaa ee aan badanka iman jiray inay fursaddaasi samayso weliba oo ah dhalinyarta u muhiima marka aniga layga tago muhiinadaydaasoo kale amba hibow leh amba jecel inay wax ka qorto oo kale daban
markale kusoo noqdo khatra tababaraduus dhinac socdaan sawir qaadistii baa kamid a filim samayntii baa kamid a qoraar curintii toobnoomeed baa kamid a inahaasoo tababar markii xarunta ama ciddii gacanta ku haysay baahisay in fursadahaasi jiraan aad waxaad dooratay qoraar curintii maxaad gaar kuugu xiisa gelisay taas wallaahi waxaa ii xiise geliyey sideedaba horta waxaa jira waxyaabo qofku uu shaqsiyan gaar u jecel yahay waxaa ka mid a aniga waxyaabaan aad u jecelay ama noloshayda muhiimka ka akhriska markaa muddo wax soo akhriyay waxaa igu riixday inaan wax qoro markaan wax qorayana luuqadda koowaad ee ku dhadhamaysolo in luuqado kalena aan wax ka baranay waa af soomaaliga marka waxaa i keenay waxa weeyaan akhriskoon xiiseynayay oo markii dambe qoraalkii igu riixay iyo wixii la baranayay tababarka fursadan maanta ay xaruntu bixisay oo ah afkayga hooya af soomaaliga sababtaasaan u joogaa markaa inaan fursada uga faaidaystay iyo macalimiintii aan aan aan kuu sheegay sida waxaa kamid ahaayoo kale cabdilaahi cawad cige oo ladh qoray bugis markaan akhrisanayay macno gaaru ii lahaa walow iminka waraysigaagan ay xiisadiisii ay iga soo goysay haddana marar kaloo badan baanu kulmi doonaa marka waxyaabo badan baa jira runtii oo aada u qiimo badan oo aan ka faa'iidi doono aad baad mahadsantiin horta waad xasuusisaba inaad waktigiina soo horteen runtii oo iyadoo duruustii socoto aa usoo baxdeen barnaamijkan aanu yimaado axmed axmed inta badan waxaa la yidhaahdaa filim samayntu ama cilmigan maanta aada baranaysaan waxa weeyaan muraayadda warbaahinta ee gudbisa sawir maqal iyo muuqaal wada socdo ah maxaad is leedahay marka koorskan ama war cilmigan baad baranaysaan in waxbarashada dhammaato halkaad wax ka bilaabsa ku qorsheysan maxayta
waad mahadsan tahay runtii marka aada tahay sida khadri sheegtay waxay tiri wax badan baan soo akhriskaan jeclaa kadib markii dambe waxay u kaliftay inaan noqdo qoraa anigu asal ahaan markii aan yaraa waxa aan aada u jeclaa inaan masalanoo kale filimaanta daawashadooda waxaasaan aada ugu wacnaa kadib markii aan weynaadayna waxaa igu soo dhacday fikradda ah haddii aad dee dadkanu ay sameeyeen waxaan ama aad dee daawaad daawatay ay sameeyeen adiguba de waad samayn kartaa waxaan aaminsanahay marka tababarkan ama hawsha aanu halkan u joognaa ay dhammaato inaan bulshada ka bedeli karo waxyaabo badan tusaale ahaan oo kale markanaad leedahay waxa weeye sawirka bixiya ama muuqaalka bixiya siday bulsha tahay n waxaynu masalan oo kale filin dee madadaalo keliya looma sameyn karo filin waxaa loo sameyn karaa in documentary laga sameeyo in dhiirigelin loo sameeyo oo dee dhiirigelinta noqoto in bini aadankii isku dhex galaano masalan oo kale noloshu siday tahay dalkaa u eg tahay iyo sidaynu u noolnahay iyo siday masalan oo kale dowladdeenu u dhisan tahay sida dhalinyarada iskugu xidhan tahay siday xarumahan oo kale u leedahay waxyaabahaasoo dhan ayaa wada sheekooyin laga wada sameyn karaa marka markaan dib u noqdaa marka waxaanu ay dhammaadaan aan wadaa waxaan aada ugu xiisa qabaa sidii aan u kala intaan u kala qorsheeyo sidii u kala muhiimsan yihiin aanu bilaabo waayahay intaan ogahay aqoontaa baranaysaan inta badan jaamacaduhu ma bixiyaan somalilan markaad eegto ama ma jira macaaxiid ama goobo u gaara oo cilmigan lagu bartaa dhalinyartu inay hesho aqoon noocana iyada oo weliba intaan ogahay tiro aada u badan markay soo codsadaan in kooban lagala baxo maxay dhalinyarta uga dhigantay khadra
walaal barkhada su-aasha si yaroo ballaaran bay noqonaysaa inaynu dib ugu eegno oo ay ka mid tahay dadaalkani xagu kasoo bilaabmay in goobtanaynu joogno ee xarunta dhaqanka siday ku timid ujeedka laga leeyahay muxuu yahay waxaan kusoo koobi karaa walaalo horta runtii haddaynu iris dul taagno xarunta dhaqanka waxay qabanaysaa hawl sidai aad adiguba sheegtay howlahan oo kale ama tababaradan kale waxaydina jaamacaduhu bixiyaan ama macaahida ama goobaha dee aqoonta loo tuhmayo wasaaradaha wasaaradda tacliinta iyo tarbiyadda kale ay diyaariyaan hadda fursad waxay u tahay aada u qiimo badan in la helo horta goob kow dhaqankii ka turjumaysa laba ay heli ay noqon karto madal dad jiilal kala duwani ay ku kulmi karaan oo ah tanaan maantaba anagu dadkii buugtooda aan akhrisan jirnay na saameyn jiray inaan u nimaadno maanta wax ka barana ah in dad dhalinyaro ah oo hadday doonaan kala darajo ah ama kala da-a kala waaya kala aqoona ay ku kulmaan waa dadaal shakhsiya oo runtii intaa soo gaadhay bandhiga bugaagta daba socday maka tababarkan oo sidaad adiguba bilowgii taabatay oo hordhac u yihiin tababaradani bandhiga bugaagta sanadkan wuxuu marayaa sanadkii koob iyo tobnaad dee waad garanaysaa koob iyo toban sano hawl lasoo waday qiimaha ay leedahayna ama midhaheedana waxaynu ka arki karnaa runtii weliba dhinaca qoraalkayga markaan soo eego dhallinyarada reer somalilan gaar ahaan ee intooda badani wax qoray waxaa fursad u ahayd xarunta intooda badan xaruntay kusoo xidhmeen waxay noqotay goob ay goob jihaysa dhalinyarada oo ku jahayso weliba gaar ahaan afkeeni hooyo iyo dhaqankii muhiimadaasay leedahay baan odhan kara in la helo goob sidan oo kale ah iyo in la helo duruus noocan oo kale ah iyo inay buuxiso kaalinta xaruntuna dhakta jaamac cuse jaamac iyo hadda agaasimaha ismaaciil la shaqeeyaba waan ugu mahadnaqaynaa waana sababta aanu uga mid nahay inta badan aanu la shaqeyno
waa tilmaanteen baahidiina jirto in duruustan iyo aqoontani ay tahay waxaa u baahnaydeen in la joogteeyaa macno noocmaabay u sameynaysaa guud ahaan dhalinyarta ama ha joogteyso xarunta ama meel kaleba ha laga bilaabe axmed
runtii in shaqo lasoo qabto koob iyo toban sano oo isku xigtaa weliba inagoo dalkan ama masalan oo kale somalilan joognaa waxa weeye shay adag haddii dhabar adayg ay tahay haddii ay samir tahay haddii ay hanti tahay iyo haddii ay waqti energy ama awoodba tahay waa shay adag dhallinyarada in ay isku xidhantaa ama masalan oo kale ay noqdaan dad horumar doonaya oo mar kasta dee tacliim wada ama wax qoraya ama wax sameynaya ama dee doonaya inay dalka horumarayaan waxa weeye shay in la helaa ay aada qaali u tahay weeye runtiina marka masalan oo kale dhalinyaro badan badan badan ayaa markii ay halkan timi masalan oo kale ay lama laba ama saddex bandhiga buugta ka qeyb gashay markii dambe iyagii ay ku dhalatay inay wax qoraan waayo marmarka qaar baa waxaa dhacda in wixii aad doonaysay intuu qofku tuso dabeetanaad masalan oo kale qofkii ag istaagto ama kaga wacnaataa wixii waana yoolka qofka ku jira qalbigiisa ku jira waanay sii soconaysaa dee oo ma noqonayso horta wax inoo istaaga dhalinyaradana horumarkeeda way sii soconaysaa isku xidhkoodu markastoo ay lasii qabtana ama bandhig lasii qabtana waxay noqonayaa midkii hore kasii wacan anu imaada gabagabada yaasir horta marka inta marka la doonay in lasii joogteeyo qofka waxay ku xidhan tahay ardayga dhiganaya ama duruustaa qaadanaya faa'iido marka dawadoo kale la eego qofku hadduuna si joogtaa u isticmaalin waxba u tari mayso oo dee sarfacty bay ku yeelanaysaa marka waxaan oran lahaa idna waa sidaasoo kalo haddaanu si fiican u qaadan waxba u tari mayso
gebagabadii baynu kusii durkanaa ereygoo dambeeya khadra walaal barkhad aada baad u mahadsan tahay mar kale gabagabada waxaan jeclaan lahayn maadaama aynu aragnay sawirkaa kasoo baxaya xarunta dhaqanka ama iyo wix- iyo hawshii ay qabatay koob iyo tobankaa sano in la helo xarumo kale oo dadaalka shaqsiga ah ee hawsha xarunta ay ku unkantay ku lamida ee magaalooyinka somalilan iyo guud ahaan goobaha soomaalida oo dhan in la helo go- xarumo bulsheed iyo xarumo dhaqan iyo macaahid ummadda isdhexgal u sameynaya oo jiilalba jiilkii ka dambeeyey ama uu- uu- uu- ay siiyaan fursad uu uu ugu horumariyo ama u dhiibo wixii dhaxalaha uu hayay marka waxaan jeclaan lahaa in lagu dadaalo aragtida ah in la sameeyo xarumo bulsheed iyo kuwa dhaqan axmed asmaan Een, anigu hal fariin baan ku darayaayo aan dhallinyarada u dirayo Een, waxaa jira dhallinyaro jecel qoraalka waxaa jirta dhallinyaro jecel hiddaha iyo dhaqanka waxaa jirta dhallinyaro jecel sida filimaanta loo sameeyo ama sawir qaadidda Een, koorasyadaas ama tababaradaas een, waxa aad ka helaysa ama mesan oo kale goobtii aad ka helaysay waxa weeye xaruntan dhaqanka ee hargeysa runtiina marmarka qaar baan een, hoosta ka murugooda anigoo oo misaln oo kale aan burco ku haysan xarun noocan oo kalea waayo markaad hesho meel soomaalidu waxay dhahdaan maskaxda way ku- way ku yartahay cidda ka shaqaysa markaad hesho meel maskaxdu shaqaynayso waxa weeye wax ama dareen eh, waxa weeye shay wax loo dhigaa aanay jirin Een, runtiina dee ma noqonayso manaha horta markii ugu horeysaan halkan imaado mana noqonayso markii ugu dambeysay tababaraduna istaagi maayaan marka dhallinyarada een, dhegeysanaysa codkan ama waraysigan dhegeysanaysa waxaan leeyahay goobtiinni waa halkan waayay aad iyo aad baa mahadsan tihiin dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan barnaamijkii madasha dhallinyarta toddobaadkan waxaa idinka imanayay magaalada hargeysa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariyo oo idinku dhaafaya amaana allah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariyo oo inala socodsiinaya barnaamijka madasha dhallinyarada oo inoogu soo diyaariyey magaalada hargeysa halka aad kala socoteen waa v o a haatan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo ku sugan minneabolis
xubinteenna ciyaarahana haddii aan ku bilaabo kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo brushia dortmund ayaa safar ay ku joogaan dalka maraykanka islamarkaasina uga qaybgalayaan koob loo dhigo kooxa kala gedisan oo qaaradda yurub ka yimaada sannad kasta xilligan oo kale ayaa labadan kooxood kulankaasi ay iskaga hor yimaadeen waxa uu ahaa kulan xiisihiisa leh inkastoo ciyaaryahanadii waaweynaa ee labada kooxood aanay ka soo qaybgelin haddana macallimiinta labada kooxood ayaa ku jira diyaargarow ay ku diyaarinayaan ciyaartoydooda maadaama horyaalada qaaradda yurub ay mar kale dib u furmayaan bisha soo socotay agos haddaba kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee brushia dortiman iyo manchester city ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay hal gool iyo waxba ciyaaryahan maria gots oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee brushia dortiman ayaa goolka keliya ee ciyaartaasi dhashay dhaliyey goolkaasina waxuu ahaa rigooro loo dhigay kooxda brushia dortiman sidaasina kooxda kubadda cagta ee manchester city saddex dhibcood ayaa lagaga qaatay tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa markii ugu horreysay waxa uu garoonka soo geliyey ciyaaryahankay dhowaantana ka soo iibsadeen kooxda leicester city ee riyad mahrez ciyaaryahankaasi ayaa kulankiisii koowaad ee kooxda manchester city waxa uu dhadhamiyey guuldarro lama filaana kulan kale oo isna aad u xiiso badan ayaa maanta waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee bayer amuniq iyo weliba b s g waa paris saint german oo ka dhisan waddankaasi faransiiska labadan kooxood ayaa iyaguna ka mid ah kooxaha ciyaaraha saaxiibtinimo ku ciyaaraya waddankan maraykanka haatan haddii aan ajaleeco xanta suuqa kaliibsiga ciyaartoyda oo kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ay ku loolamayaan soo xerogelinta ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee qaaradda yurub ayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay daydayeysaa ciyaaryahanno doora oo ay doonayso inay ku soo biiraan gegida nou camp ee magaalada barcelona ciyaaryahan naweli ama u ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea ayay kooxdu markii saddexaad gorgorinaysaa waxayna haatan u gaartay lacag gaaraysa konton iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankan ayaa waxaa la leeyahay waxa uu doonayaa inuu kooxda chelsea isaga tago islamarkaasina uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee barcelona kooxda chelsea ayaa si aada looga qaraabanaya kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa iyana waxa ay doondoonaysaa ciyaaryahanka la yidhaahdo aiden hazard ciyaaryahankan oo kooxda real madrid ay doonayso inuu ku bedelato ciyaaryahankii ka tagay ee cristiano ronaldo dhinaca kale ciyaaryahanna seska fabrigas ayaa wararku waxay sheegayaan inuu aad ugu xafiiltamayo sidii uu ciyaaryahankaasi ugu sii nagaan lahaa kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaaryahan fabrigas ayaa wararku waxay sheegayaan inuu dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay taleefanno kula xiriiraya ciyaaryahan adan hazard si uu ugu qanciyo inuu kooxda chelsea ula sii joogo dhinaca kalena ciyaaryahan neymar ayaa warar soo baxaya inuu ku biirayo kooxda real madrid ku tilmaamay inay yihiin waxba kama jiraan waxa uuna sheegay inuu ku qanacsan yahay kooxdiisa kubadda cagta ee b s g uu halkaasi sii joogi doono sababtu waxay tahay baa laleeyahay ciyaaryahanka elian embaba oo isagu sheegay inuu kooxda la joogi doono ayaa ciyaaryahan neymar waxa uu rumaysan yahay haddii labadoodu ay wada joogaan kooxda b s g in ay halkooda subcad iyo magac ku abuuri doonaan islamarkaasina ay guula gaarsiin karayaan kooxda kubadda cagta ee b s g xubintii ciyaaruhuna maanta halkaa ha inoo joogto
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade markana bal dhinacii heesaha aan fiirino cumar dhuulla cali iyo haddaynan heshiinayn من هوانك على عادي حولي يرجي بعدي وي ما يهاجمي أنا كوهن ويفات هالقولة هاي كويسو واربعي ما هاي سيدي من هوانك على عادي حولي يرجي بعدي وي ما يهاجمي أنو كوهن وين قاد هالقولة هاي كويسو واربعي ما هاي سيدي عدل في رمضي عليه أظن إيقا هرشاري محاكولا عدل في رمضي عليه أظن إيقا هرشاري محاكولا هدان إني كتلا جيسيا هدينا نهشيني هدينا نهشيني وإلينا وكلا هدنا على هول يا ريتنا هدينا نهشيني هدينا نهشيني وإلينا وكلا هدنا على هول يا ريتنا
heestaasi dabacsan ee haddaynaan heshiinayn iyo codka allahu naxariista ee cumar dhuulla cali cumar mahdi ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa waxaana ay garaand u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista iyo farsamadana waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa haddaynaan heshiinayn
halkanagu wadeeniyo hodada madiniyo hayadii ogane waa in la hubsadaayo hoggaano qodaysan ka goosu halkanagu wadeeniyo hodada madiniyo hayadii ogane waa in la hubsadaayo hoggaano qodaysan anu hoosu eegna hadal tiro ma fiicane adoon iga hartaadin maxaa kula hadal tiro ma fiicane adoon iga hartaadin maxaa kula inanka hadan i xilli ka kala jeefaya